cilmiga waxaynu u jeednaa cilmiga shareecada shareecada in loo aqoon yeeshaa fadliga ay leedahay aad iyo aad bay u badan tahay adilo fara badan waa ku soo aroortay aayaat iyo axaadiisba leh ilahay waxa uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yani ma sinna ayaa macnuhu udhacaya istifhaamun bimacna nafyi siiqadaa su-aal ah laakiin macnuhu diid muu udhacaya marka culammadu inay yani markaa cilmigu iyo ehelkiisu inuu fadli badan yahay ayaa marka aayaddu tilmaamaysa waxaa ka mid a qawluhu tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat yani iimaanki iyo cilmigii waa la isku lamaanayey mid walbana ehelkiisa in darajooyin la sare loo qaadayo ayaa aayaddu sheegaysa marka lamaanaynta cilmiga iyo iimaanka la isku lamaanayena waxay tilmaamaysaa cilmiga laftiisu inuu fadli badan yahay maadaama iimaankiio afdal lacmaal camal la sameeyo si ugu fadliga badnaa ahaaday lagu lamaanayey axaadiista iyo aayaad ku soo aroray mawduucaas waa fara badan yihiin nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli cala adnaakum yani waxa weeye ruuxa marka caalimka cilmiga leh mudnaanshaha uu ka mudan yahay qofka caabidka ee cibaadada leh waa sidaan anigu uga mudanahay buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ruuxa idinku hooseeya haddaad saxaabada tihiin bimacnaa darajo ahaan ruuxa idinku hooseeyaa maqaamka iyo darajada uu aniga igaga dhacayo mid la mida ayaa caabidkuna caalimka kaga dhacaya xadiiskaana tirmidi baa soo wariyay waana xadiis saxiixa in alculamaءa warasat اlanbiya wain alanbiyaءa lam yuwarisuu dinaara wala dirhaman wainama warasuu اlcilma faman akhadahu akhada bxadin waafir inay markaa yihiin nebiyada kuwii dhaxlay culammadu inay yihiin ayaa nebiguna sala allahu alay wasalam xadiiskaana ku sheegaya xadiis kale wuxuu sheegaya fadl lcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib yacni fadliga iyo mudnaanshaha uu ka leeyahay ruuxa caalimka ahi ruuxa caabidka ah waxay ka dhigan tahay sida dayixu uga mudan yahay xidigaha ayaa ruuxii caalimka ahaa ruuxii cibaadada lahaa uga mudan yahay marka calaa kulli xaal fadaaisha ku soo aroortay aad iyo aad bay u badanta aqwaasha marka waxa weye selafka ee a'imadii hore laga soo naqliyey ay cilmiga ku ammaanayaanna waa badan yihiin maxamed ibnu shihaab azuhri oo taabiciinta ka mid aha waxa uu yihi maa cubida allahu bimili fiqhi ilaahay laguma caabudo wax fiqiga la mida bimacnaa faham diinta la fahmo wax la mida ilaahay laguma caabudo wax ilaahay lagu caabudo waxa weye yani fiqhi baa ugu mudan shareecadii marka waxa way faham loo yeesho yani aslan waa farcan usuul ahaan iyo furuuc ahaan mid walba yani cabdirazaaq iyo markaa khatiib oo faqih walmutafaqih kusoo warinaya ayaa soo wariyey cabdirazaaqna musanafkiisa sanadkiisuna waa saxiix waxaa loo fasiray laba siyood in la yidhaahdo cibaadada marka waxaway fiqigu ku dheehan yahay ee sharciga ku qotonta yani cibaado la mida ilahay lama caabudo waxaa kaloo loo fasiray in la yidhaahdo yani cilmiga yani shareecada loo aqoon yeesho ee marka ilahay dartii loo barto taasi waxa weeye waa markaa yani min afdal lcibaadaat taana waa loo fasira labada mid waliba fadliga cilmigu leeyahay waa tilmaamaysa waxaa ka mid a yaxya bn abi kasiir oo culimadii salafka ka midi waxa uu yihi tacliimu lfiqhi salaatun wa diraasat lqur'aani salaa khatiib albaqdaadi ayaa soo wariyey faqih almutafaqih ku soo wariyay waana saxiix yani markaa barashada ama barista fiqiga dadka la barayo waxaa looga jeedaa fahamka diinta wey salaad wey dhigashada qur'aankuna waa salaad bimacnaa fadliga salaada ay la mid yihiin fadliga laga helaya xasan albasri waxa uu yihi taabiciinta ka midi lian atacallama baaban min alcilmi faucallimahu muslima axabu ilaya min an takuna liya adunya kuluha ajcaluha fi sabiili illah xasan albasri waxa uu yihi baab baabaabka cilmiga ka mida inaan inaan markaa waxawy barto oo aan dabeedno qof muslima baro waxaan ka jecelahay taasaan u jacayl badnao waxaan ka jeclahay inaan adduunyadoo dhani ay gacanta igu jirto aan jihaad ku bixiyo waxaan ka jeclaan lahaa baab abwaabta cilmiga ka mida intaan barto inaan qof muslima baro khatiib albakdaadi ayaa alfaqih walmutafaqih kusoo wariyay sanadkiisuna waa saxiix sufyaan ibnu cuyayna waxa uu yihi arfacu nnaasi cinda allahi manzilata man kana bayna allahi wa bayna cibaadih dadka waxaa markaa ugu derajo sarreeya ilaahay agtiisa cidda ilaahay iyo addoommadiisa udhaxaysa wa hum alanbiyaau waalculamaa waana nebiyada iyo culamada taasina ma tilmaamayso nebiyada iyo culammadu inay isku derajo yihiin bimacnaa waxaway dadka kale inay ka fadli badan yihin bay tilmaamaysaa laakiin dee derajada nebiyadu waa sii sarraysaa oo waxa weeye cidaan nebi ahayni darajadii markaa nebiga ma gaari karto khatiib albakdaadi ayaa alfaqih walmutafaqih kusoo wariyey muxaqiqa taxqiijiyeyna waxa uu yihi waa xasan ibn lqayim aljawziya ayaa aada iyo aada ugu dheeraaday fadliga cilmiga kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada dabeedna waxa uu soo arooriyey oo sheegay boqol iyo saddex iyo konton weji oo cilmigu ku fadli badan yahay boqol iyo saddex iyo konton weji oo cilmigu ku fadli badan yahay marka waxa weeye cilmiga fadaaisha ku soo aroortay oo aada iyo aad bay u badan tahay hadday aayaat iyo axaadiis tahay iyo hadday aasaarta selafka laga soo wariyey ay tahay mid walba marka cilmigu waa cibaado qofkuna waa inuu aqoonsadaa markaa shay cibaado ah inuu ku jiro taa yadaa waa inuu ogaadaa saas aawadeed yani waxyaalaha ay u baahan tahay isagaa inoo sheegi doono ikhlaaska iyo niyadu ka mid tahay haddii la yidhaahdo cilmigu waa wasiilo bimacnaa waxa weeye waa sabab yani waddo u ah camalka ujeeddada loo jeeday maqsuudka ee la rabaana waa camalfalka weeyi marka waxa weeye maadaama camalfalku uu yahay maqsuudkii cilmiguna uu wasiilo iyo sabab yahay iyo dariiq loo maraayo camalfalkii loo maraayo de waxay noqonaysaa inuu camalfalku ka fadli badan yahay cilmiga haddii sidaas la yidhaahdo waxaa lagaga jawaabayaa siday culamada qaarkood kaga jawaabeen sida ibnuljawzi kitaabkiisa la yidhaahdo sayd alkhaair waxa uu odhanayaa hadalka caynkaasi markaa la yidhi waxa weeye cilmigu waa wasiilo oo sabab wuxuu u yahay camalfalka camalfalkuna waa maqsuud wuxuu odhanayaa markaa cilmiga laftiisu waa camalun wa ayu camalin waa camalo yani camal la camal falayo weyi waana camal dhammaantiid bimacnaa camal wanaagsan oo la sameeyo cilmiguu ku dhan yahay macnaha noocaasi uga jeeda bimacnaa tafdiil buu uga jeedaa cilmigii uu fadilaayo waxaa laakiin si faahfaahsan uga jawaabay ibn lqayim aljawziya kitaabkiisa lahe misaaxu daari sacaada khaasatan kitaab alcilm ayuu kaga jawaabay oo waxa uu odhanayaa marka la odhanayo cilmigu waa dariiq looga jeedo camalfalkii markaa loo maraayo yani waxa weeye camalfalkuna waa maqsuudun lidaati cilmiguna waa maqsuudun ligayri waxau odhanaya warkaasi sax maaha waayo mid kastoo cilmiga ka mida iyo mid kastoo camalka ka midi wuxuu u qaybsamaa wasiilo iyo haayo cilmiga waxaa jira midaan markaa wasiilo u ahayn camalfal ee maqsuudu daatadiisa u aho isaga lafahantiisa la rabo oo waxaa ka mid ah cilmiga ilaahay markaa daatadiisa sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo afcaashiisa loo aqoon yeelanayo camalfal marka cilmigaa ka baxsan oo marka uu sabab u yahay oo la odhanayo wasiila weeyi ma jirto waa maqsuudun lidaati marka cilmiga iyo camalka mid waliba wuxuu u qaybsamaa wasiilo iyo haayo ayuu mid walba leeyahay mid yani lafahaantiisa loo jeedo iyo mid waddo u ah shay markaa lafahaantiisa loo jeedo waa midda labaade marka cilmiga iyo camalka laysbarbar dhigayo camalka camalfalka ma waxaa uga jeedaan camaluljawaarixi keliya xubnaha yani muuqda in laga camal sameeyo oo laga markaa waxa weeye wax laga falo oo camal laga sameeyo mise waxaa ujeedaan wax markaa yani ay soo gudagelayo camalkii iyo shaqadii qalbiga laga qabanayay iyo tajawaarixda laga qabanaya mid walba haddaad tidhaahdaa waxa weye waxaan uga jeednaa yani camalka uu qofku sameeyo un baan uga jeednaa camalkaasi ha ahaado mid muuqda oo xubnaha ka dhacaya ama ha ahaado mid qarsoon oo qalbiga ka dhacaya haddaad tidhahdaan de waxaanu leenahay hadalkaasi waa sax baanu leenahayo cilmiga laftiisu waa camal baatin oo qalbigii ka dhacaya camalka qalbi ka dhacayaana waa ka mudan yahay camalka jawaarixda ka dhacaya waayo camal kastoo jawaarixda ka dhacaya waxay u baahayeen camal qalbi haddii laakiin aad tidhahdaan camalfalka waxaan uga jeednaa camalka muuqdee xubnaha ka dhacaya waxaa leeya warkaasi sax maa waayo dee acmaashu waxay leeyihin acmaalquluub baa jirta acmaalquluubna waa afdal min acmaali jawaarix marka calaa kulli xaal shubhadaasna sidaas iyada ah ayuu marka waxawey u buriyey marka fadaaishan cilmiga lgu laynoogu sheegayna waxay ku yani markaa saabsantahay cilmiga shareeco oo dhan yani kuma gaaraha yani nooc cilmiga ka mida yani waxa wey nooc cilmiga ka mida kuma gaaraha oo sida waxa weeye marka in la yidhahdo cilmu lfadaa'il ama cilmu lictiqaad yani taasay ku gaartay lama odhan karo ee culumtii shareecada markaa dhammaan fadligaa markaysaga waa yeelanaya weliba waa sii kala mudan yihin yani cilmiga shareecada oo waxa qofka waajib yani farducayn ku ah ee uu camalfalkiisa u baahan yahay yani isagu waa ka sii mudan yahay waxyaalaha kale aslu usuuli asalka asaladuba ku fadhiyaana fi hadihi alxilyati aadaabtan markaa quruxda markaa ahe dharka la gashanaayo matesha u asalkaahi bal walikulli amrin matluubin wax kasta oo la rabo shareecadu ay dalabtay oo inaga doontay waxa u asalkaahi cilmuka ogaalkaaga ad ogaanayso weeye biana alcilma cilmigu cibaadatun cibaado inuu yahay cibaadaadka ka mid a qaala bacdu alculamaai culamada qaarkood waxay yidhahdeen alcilmu salaatu siri cilmigu waa salaaddii qarsoonayd wa cibaadatu lqalbi waana cibaadadii qalbiga ka dhacaysay wa calayhi faina sharط alcibaadati ikhlaasu niyati lilahi subxaanahu wa tacaala sidaa markaynu markaa ku soconno ku dhisno faina sharط alcibaadati shardiga cibaadadu ay leedahay ikhlaasu niyati lilahi subxaanahu wa tacaala niyada in ilaahay loo saafi yeelo weeyi liqowlihi hadalku ilaahay yidhi baana u daliila wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina wamaa umiruu lama amrin yani lishayin min alashyaa waxa la amray looma farin oo looma amrin shay ashyaada ka mid a ilaa liyacbuduu inay caabudaan daraaddeed mooye wax kale looma amrin allaha yani allaha ay caabudaan mukhlisiina xaalay yihiin qaar u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada xunafaa waxay ilaahay cibaadada u saafi yeelayaan xaalay yihiin xunafaa'a qaar ka soo iilanaya baatil dhammaantii ka soo iilanaya inaad tidhahdo waxaa yani markaa xaalaat mutadaakhila inaad tidhahdo xaalaat mutaraadifa waxa weeye waa markaa labaduba bannaan alaayata aayadda dhamaystir wa fi lxadiisi xadiidkii waxaa ku sugnaa xadiidkaasu alfardi xadiidkii markaa keliga ah ee bimacnaa hariibka ahaaday almashhuuri ee caanka ahay can amiiri lmu'miniina mu'miniinta kii madaxda u ahaa laga soo wariyey cumar bn khaaab cumar yani ahaaday ibn lkhaaabi oyna khaaab ah radia allahu canhu waardaah ilahay raalliha ka noqdeen ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu qaala inuu yidhi inama alacmaalu binniyaat in kaleba maahe camaladu waxay ku suubamayaan oo ku hagaagayaan ama ku asaxayaan niyooyinka alxadiisa ay akmil alxadiisa xadiidka dhamaystir fain faqada alcilmu cilmigu haddaba hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada in la saafi yeelo intaqala waa ka guuraa min afdali aacaati aacaadka bimacnaa cibaadaadka ka ugu fadliga badan inuu yahay buu ka guuraa oo ilaa axaqi lmukhaalafaati wuxuu u guuraa waxyaalaha shareecada lagu khilaafayo ta ugu liidata ayuu guuraa ee ugu hoosaysa bimacnaa halkuu cilmigu ahaa cibaado fadli badan hadduu ikhlaas waayo waxa uu noqonayaa waxa weeye shay markaa ilaahay lagu caasiyey buu noqonayaa niyada xun ee loola yimid daraaddeed walaa shay-a yuxatimu alcilma shay markaa waxa weye cilmiga yani burburinayaa ma jiro oo mithlu riyaai yani markaa lamida istuska lamida riyaai shirkin aw riyaai ikhlaasin labada nooc ku doonaba ha noqdo riyaa markaa shirki ah ama riyaa markaa waxa weye ikhlaas ah labada nooc ku doonaba ha noqde wa mithlu tasmiici iyo tasmiica waxa lamida ismaqashiisiinta waa nooc riyaaga ka mida wy bian yaquula inuu yidhahdo musamican isagoo cid kale maqashinaya calimtu waan ogaaday waxafidtu waa qayban oo dadkii waxa weeye inuu markaa yani inuu cilmi badan yahay ayuu waxa weeye markaa doonaya inuu iska dhaadhiciyo siduu dadka agtooda sharaf ugu yeesho wuxuuna wax u qaybayaa yani markaa dadku ha ku xusaan oo sharaf agtooda aad ku yeelad taas yada abuu wax u qaybaya ta noocaasi waxa weeye waa mid markaa xun yadu weeye wuxuu markaa sheikhu inoo tilmaamayaa yani cibaadaadku shuruudaha ay u baahan yihiin cilmigu waa u baahan yahay ikhlaas baana ugu horeeya ikhlaaskuna adilo fara badan buu leeyahay oo yani ilaahay waxa uu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin marka aayaadka ikhlaaska amraya waa badan yihiin axaadiista markaa amraysaana waa badan yihiin marka wuxuu kaa kaaftoomay aayad iyo xadiis buu soo qaaday labadaas ayuu kaa kaaftoomay waana macruufa waa la iska yaqaanaa kitaabka riyaad saalixiin abwaabtiisa wuxuu ku bilaabaa baabka ikhlaaska iyo niyada ayuu ku bilaabaa axaadiis badan baana soo arooriya axaadiis badan ayaanu soo arooriya marka camalku haddii waxa weeye au ikhlaas waayo oo ilaahay loo faafi yeeli waayo camalkaasi maqbuul noqon maayo wuxuu noqonayaa marduud shuruudihii camalka saalixi lahaa waxa ugu horeeya ikhlaaska ayaa ugu horeeya kataasina waa macruuf marka cilmigu hadduu ikhlaas waayo wuxuu noqonayaa yani in cusyaan lala yimi oo weliba markaa waxa macaasida teeda xunxun kuwa ugu xunxun buu ka mid noqonaya niyada xun ee markaa lagula yimi marka waxa weeye intaqala min afdal aacaat ilaa xati mukhaalafaat ayuu inoo sheegay taasna waxa weye axaadiista qaarkooda inoo sheegaysa ayaa jirta oo nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uri ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaama calayhi saddex nin buu sheegay nabigu sal allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey saddexda nin waxaa ka mid ahaa warajulin tacallama alcilma wacallamahu waqara'a alqur'aana fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafaha nin cilmiga bartay oo dadka baray ayaa markaa saddexda la xukumayo ee ilaahay maalinta qiyaamo xukumayo ugu horeeya cilmiguu bartay dadkana waa baray qur-aankana waa akriyey markaasaa maalinta qiyaamo la keenaayo ilaahay nicmooyinku ku galladaystay ruuxaas ayuu garansiiyaa ruuxaasna waa gartaa nicmooyinkiibuu xasuustaa markaasaa la nicmadaa lagu siiyey maxaad kaga camal fashay markaasuu yidhahdaa ilaahayow tacallamtu alcilma wacallamtuhu waqara'tu fiika alqur'aana cilmigii waa bartay dadkii waa baray adiga dartaana qur-aankana waa u akriyey markaasaa waxaa lagu yidhahdaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta liyuqaala caalimun waqara'ta alqur'aana liyuqaala qaari'un faqad qiila yani waxa weeye cilmiga waxaad u baratay si lagu yidhahdo caalim weeyi qur-aankana waxaad u akriyay si la yidhahdo waa qaari yani waa nin qur-aanka yaqaano oo korka ka hayo oo yani saa u shubay yani cilmigana waxa wey waa nin bartay oo caalimo korkuu saa uga shubay alla muxuu wax qaybay marka si taa lagu yidhaahdo ayaad waxa weeye wax u baratay oo wax u qaybtay oo qur-aanka u akriday tiina waa lagu yidhi markaasaa dabeedna la amraayo naartaa loo kaxeeyana naartaa lagu ridaa xadiiskaasna waa xadiis saxiixa muslim baana saxiixa kusoo wariyey marka ilaa xaqi almukhaalafaat in markaa uu u guuraayo xadiidkaa saxiixaabaa u daliila shayga haddaba waxa weeye cilmiga markaa baabi'inaya waa istusnimada iyo ismaqashiisin ismaqashinta dadka la ismaqashiiyo ama la istuso labada mid waliba waa istus laakiin midna ishay ku tacalluqdaa oo waa riyaaga iyo aragga midna dhegtay ku tacalluqdaayo waa maqalka waa maqalka wuxuu waxyaalaha qaarkood u sadinaya u sheegayaa si loo yidhaahdo alla cilmi badana maxaa laga wadacay marka waxa weeye riyaagii wuxuu sheegay laba nooco riyaa shirki iyo riyaa riyaa ikhlaaq taana culamada qaarkood waxay ku kala saareen hadduu camalkan marka hore ilaahay dartii uga jeedo laakiin markuu arkay dadka qaarkood oo aada usoo jalleecaya ayuu dabadeedna marka waxa weeye camalkii dhiidhiib ku daray oo sii wanaajiyey oo yani waxa weye taas wuxuu noqonayaa riyaa shirki buu noqonaya riyaa shirkin ayuu noqonaya riyaa ikhlaasna waxa uu noqonayaa marka horeba camalka wuxuu u samaynayaa yani inuu markaa ujeedooyinka kale inuu ku helay ilahay dartii markaa ulama imanayo ilahay dartii marka horeba markaa ulama imanayo marka waxa weeye ala kuli xaal riyaa shirki iyo riyaa ikhlaasna saas yadaa baa loo kala farqiyaa sida qaraafi laftiisa uu ku kala saaray oo waxa weeye marka uu yihi yani camalka waxa weeye وxaqiiqaة الriyaءi an yacmala طaacata lilahi wlinaasi wayusama riyaء الshirk ilahay marka waxa wey dartii iyo dadka aawadood camalka hadduu labada u wada sameeyo waa riyaء shirk aw linaasi khaaصaةa wayusama riyaء اlإkhlaas hadduu waxa weeye markaa dadka gaarnimo ugu sameeyo ilahayba marka aanu u samayna waxa weeye markaana riyaء ikhlaas ba la yidhahdaa marka labada nooc mid waliba waa istisnimo camalkaasina maqbuul noqon maayo xadiisu qudsiga saxiixa waxaa ku soo aroray nebigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi ilahay baa wuxuu yidhahdaa ana agna ashurakaai can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi maci hayri taraktuhu wa shirka marka camal waxa weeye markaa shirki soo galay ilahay ma aqbalo wa calayhi faltazim itakhalusa sa aynu soo sheegnay marka lagu socdo faltazim waxaad aqbashaa atakhalusa yani markaa bixitaanka laga baxaayo oo laga siibaayo min kuli ma yashuubu niyataka wax kastoo niyadaada baxaya oo fii sidqi alabi yani doonista aad cilmiga doonayso dhabnimada ay kaa dhab tahay ka barxaya ka xubi duhuur sida muuqasho aad muuqato inaad jeclaato iyo watafawuqi korayn aad ka korayso cala alaqraani dadka asaagaaya ee bimacnaa kula midka ah inaad ka korayso yani jacayl aad jeceshahay iyo wajaclihii cilmiga inaad ka yeelayso sullaman markaa sallaan aad uga dhiganayso sallaamo liaqraadin ujeedooyin iyo wa acraadin iyo waxyaale adduunye ah yani carabka waxa weeye waa bidhaantii adduunyada oo min jaahin yani waxyaalahaasoo markaa waxa weeye markaa magac ahaatay iyo maamuus aw maalin ama xoolo ahaatay aw tacdiimin ama weynayn ahaatay aw sumcatin ama markaa waxaweye ismaqashiin ahaatay aw alabi maxmadatin ama markaa yani ammaan jacayl aad jeceshay ahaatay aw sarfi wujuhi nnaasi iley ama dadka markaa yani wejiyadooda inaad xaggaaga usoo leexiso ahaatay oo waxa weye dadku si fiican kusoo qaadilaan oo yani lagaga dhegaysi bato dadka kale oo adiga aad iyo aad marka waxa weye si ay dadku kugu soo markaa jeestaan yani hadalkaaga aada u qadariyaan inaad markaa cilmiga sallaan uga dhiganayso yani umuuraha noocaasi waa qasdiye xunxun faina hadihi wa amhaalaha ida shaabat inniyata afsadatha maxaa yeelay umuurahaasi iyo waxyaalaha la midka ahi hadday niyada badhaxdo afsadathaa way fasahaadisaa wadahabat barakatu lcilmi barakadii cilmiguna waa tagtaa walihada yatacayanu calayka sidaas aawoodee korkaaga waxa waajib ku ah ruux walowba an taxmiya niyataka niyadaada inaad markaa ka ilaaliso min shawbi iraadati ligayr illah yani doonitaankaaga markaa waxa weye inaad baraxdo ilaahay cidaan ahayn aada markaa doonayso inaad taa ku baraxdo doonitaankaagii yani markaa ikhlaaska ahaa ee ilaahay aada rabtay iyo raalli ahaanshihiisa aada rabtay inaad waxa weeye niyo wax kale aad u jeeddo inaad ku baraxdo waa inaad ka ilaalisa niyadaada bal wa taxmil xima iska daa taase seeraheeda u dhowna waabaad ilaalinaysaa oo iska daa niyadaadii in markaa wax kale barxaane wixii marka ay dhici karto inay kuu dhoweeyaan markaa niyadaada in wax kale barxaan baabad ka sii fogaanaysaa si aanad seeraha ugu dhowaanba tanna waxa uu tilmaamayaa sheikhu in waxa weeye markaa cilmigii haddii niyadii markaa wax kale soo galaan yani in markaa waxa weeye qofku inuu ka saaf yeelo niyadiisa waxa ka saaro waxa inuu niyadiisa ka saaro waxyaalaha kalena wax anfacaya ma aha qofka wax anfacaya ma aha nabiguna wuxuu yihi sal allahu aleyh wasalam man tacalama cilma mima yubtaga bihi wajh اllahi caza wajal laa yatacallamhu ila liyusiiba bihi garada min addunya lam yajid carfa aljanati ywma alqiyaama xadiiska abu dawuud sunankiisa kusoo wariyey imaamu nawowina waa saxiixiyo wuxuu yihi isnaadkiisu waa saxiix marka xadiiskaasi waxa uu tilmaamaya ruuxa marka cilmi barta cilmigaasoo ka mida waxa marka ilahay wejigiisa lagu doono isagaan markaa ujeeddo adduunyo mooye wax kale aan u baranaynin ruuxaasi udugga ay jannadu leedahay ruuxaasi ma helo maalinta qiyaame dee wax markaa uduggii jannadaba lagu waayayo taasi waxay noqonaysaa markaa dembi kabaa'ira min kabaa'ir dunuub oo ciqaab gaaro aakhiro markaa waxa weeye laynoogu sheegay ayaa ka dhalanaysa dembiga noocaasoo kalena wuxuu noqonaya min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid noqonaya axaadiis kaleoo jaabir iyo yani marka waxa weeye xudayfe iyo abu hurayre iyo laga soo wariy iyaguna waxay tilmaamayeen laa tatacalamu alcilma litubaahu bihi alculamaa cilmiga ha u baranina si aa culamada ugu faantaan iyo inaa markaa sufahada iyo dadka waxmagarasadaa si aa ugula doodaan ha u baranina dadka wejiyadooda si aa ugu soo leexisaan ha u baranina ruuxii sidaas yeelana naarta ayaa u haboon naarta ayaa u habboon in markaa la geliyo marka waxa weeye axaadiis mutacadida iyaguna saas iyada a tilmaamaya ayaa jira oo turuq mutacadida ayuu markaa leeyahay axaadiistaasina waa isku weynaysaa hadduu qofku marka waxa weeye niyo kale uu uga jeedo oo inuu waxa weeye markaa dadka inuu kaga koreeyo iyo yani in lagu ammaano iyo yani in marka waxa weeye fahamkiisa iyo xifdigiisa lala yaabo iyo hadduu waxyaalaha u jeedo ilahay hoos buu dhiga waayo ruux kastoo marka waxawe sare isu qaada waxa weeye ilaahay marka waxa weeye hoos ayuu dhiga laakiin tawaaduc hadduu qofku la yimaado cilmigana ilahay dartii u barto waxyaalahan kale marka waxa weeye hadda yani waxa weeye tafawuqa iyo koraynta iyo marka ammaanta iyo waxyaalahaasna uu iska helaya marka dariiqa ugu fudud ee lagu heli karaa waxay tahay in waxa weeye cilmigii markaa niyo khilaasa in lagu barto oo qasdiyadan xun la iska ilaaliyo haddiu markaa caynkaa qofku la yimaado ilahay saru u qaadaya yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waxaa soo gelaya fi dunya walaakhira in sare loo qaadayo adduunyada iyo aakhiro labadaba in sare loo qaadayo marka haddaad rabto waxa weeye in sare lagu qaado oo darajadaadu ay korayso waa inaad waxa weeye markaa cilmiga ilahay dartii aad u barataa yani ilahay dartii waa inaad u barataa waana inaad tawaaducda yani dadka inaad ka saraysiisa iyo inaad iska bidda iyo waxyaalaha noocaasa muraadkaadu waa inaanu ahayn ujeedadaadu wa in waxaas aynay ahayd waxaana markaa imaamu nawowi odhanaya dariiqada qofku uu riyaaga kaga bixi karaa waxay tahay inuu ogaado khalqigu inaynay anfacaynin aynay waxbana dhibaynin bimacnaa waxay markaa otarayaan iyo waxay u geysanayaan xaqiiqatan midnaba inaynay jirin fala yatasaaqalu bimuraacaatihim fayutciba nafsahu wayadura diinahu wayuxbita camalahu wayartakiba maa yajlibu sakhat allahi wayufawit ridaahu saasuu muqadimada marka majmuuca oo ku odhanaya nabiguna sal allahu alay wasalam waxa uhi man samaca samaca allahu bih waman yuraa yuraai illaahu bihi marka waxa weeye calaa kulli xaal waa in markaa la iska ilaaliyaa waxyaalaha markaa niyada xun waa in marka aad iyo aad la yskaga jara walilculamaai fi hada aqwaal wamawaaqifu bayantu طarfan minha fi lmabxaث اlأwal min kitaabi الtacaalum culamada waxaa u sugnaatay tan ay ka leeyihiin hadallo iyo marka waxa weeye mawaaqif bimacnaa meela istaageen yani oo ay markaa masaa-isha iska taageen oo bayantu طarafan minha ana caddeeyey qayb ka mida fi mabxath alawal baabka ugu horeeya ama baxsiga ugu horeeya aan ku caddeeyey oo min kitaabi atacaalum risaaladu sheikhu qoray oo atacaalum la yidhaahdo ayaan markaa tarafka yani risaalada baxsiga ugu horeeya ama baabka ugu horeeya baan qayb ka mida kaga hadlay bu wayuzaadu calayhi waxaa halkan lagu darayaa waxaa lagu darayaa oo lagu sii darayaa hadalkan halkaa ku sheegay nahyu lculamaai can iubuuliyaat waxa ubuuliyaadka layaha yani masaaisha yani durbaan garaacyada loo nisbeeyey yani durbaanada loo nisbeeyey wahiy masaa'il alati yuraadu biha ashuhra waa masaaisha loo jeedo in lagu caanbaxo wayuzaadu calayhi waxaa lagu darayaa oo lagu siyaadinayaa nahyu lculamaai culamadu reebisay reebeen can iubuuliyaati masaaisha markaa loo nisbeeyey yani durbaanada loo nisbeeyey wahiy almasaa'ilu isagaa fasiray wuxuu yihi waa masaaisha alatii taasoo yuraadu biha shuhratu caanbaxa looga jeedo waqad qiila waxaa la yidhi zallat lcaalimi madruubun laha tablu yani yani markaa simbiririxada uu caalimku simbiririxdo waxay tahay mid durbaanka loo garaaco yani caalimka shaarkiisu waa nadiif saas aawadeed qalad yare hadduu ka dhaco ruuxa caalimkaa dadkao dhan waa isu sheegaan waayo marka waxa weeye waa shaar nadiifo waxba ma qarsan karo qamiis cad haddii waxa weye duksiyar isku taago oo wax ku sii daayo waxaa yadhi markaa waa ka muuqanayaan caalimkuna maadaama uu caynkaas yahay oo uu nadiif yahay waxa weeye markaa khaladka ka dhacaa dadku waa isu sheegayaan oo waxaweye waa koolkoolinayaan oo had iyo jeer aad bay u sheegayaan sida loo caanbixinayo waxay ka dhigan tahay kaanahu in durbaan loo garaacayo oo dadkii lagu soo shirinayo oo markay soo ururaan dabeedna loo sheegayo sida loogu nisbaynaya waa saas an sufyaana sufyaan waxaa laga soo wariyey sufyaan athawri raximah llahu tacaala ilahay ha u naxariistay anahu qaala yuu yihi kuntu uutiitu fahma alqur'aan waxaa lay siiyey qur'aanka fahamkiisa ayaa lay siiyey oo bimacnaa waxa weeye aqoon baa markaa lay siiyey markaa qur'aanka aanu leeyahay falama qabiltu surata markaa jiishadda aqbalay sulibtuhu waa layga siibay asura waa kiishada waxa uu tilmaamayaa shiiku in culammadu markaa ay yani reebeen masaaisha markaa simbirraxooyinka masaaisha noocaas oo kalea in la yidhaha la iska jiro oo waxa weeye markaa simbirraxada caalimka in lagu kadsoomo ma aha laba markaa yani qaybood baana ku fitnooba ruuxa caalimka ee simbirrixda qole waa ku fidnowdaayo waxay doonaan mar hadduu shiikh hebelba yidhi waxay leeyihin igu dhan oo inay qallitaan bay doonaanoo ay iska daba galaan oo raacaan hadduu dhahar yidhi allaa yidhi halkaasay agtooda ka joogtaan oo halkay soomaalidu yidhahda halkay yani yidhaahdaan yani carabtu idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla ma qaalat xadaami hadday xadaami wax tidhaahdo u rumeeya hadalkeeda waayo hadalba waa intay xadaami sheegtay xagee wax laga dari kii soomaaligaana wuxuu yidhi yani waxa weeye hadduu dhahar yidhi allaa yidhi mar hadduu shiikh hebel ama imaam hebel ama markaa saxaabi hebel hadduu mar yidhi waxa weeye iigu dhan adiguma waxaad isba badhigaysaa markaysa waxa imaam shaafici saas markaa wuxuu ra'yi imaam shaafici yidhi ama imaam axmed yidhi yani marka ama imaam kale uu yidhi saad u khilaafi kartaa marka waxa wey taas waa caynkaas war waxa weeye dee imaam yani markaa shaafici ama imaam axmed ama aimada kale la midka ahi waa atbaac yani markaa raacaya rasuulka sala allahu alayh wasalam laakiin hadalkoodu markay dhacdo inuu hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafo de waxaa mudan in hadalka nebiga la raaco aimaduna saasay inugula dardaarantay idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi imaam shaafici saasuu yidhi wuxuu kaloo yidhi haddaa aragtaan hadalkaygu xadiis nebi khilaafsan hadalkayga gidaarka ku dhuftaa shaafici yidhi xadiiska nebiga raaca wuxuu kaloo shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istamanat lahu sunatu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacha liqawli axad muslimiintu dhammaantood waxay ku ijmaaceen buu shaafici yidhi ruuxa markaa xadiis nebi u caddaado inaynay xalaal u ahayn hadal qof kale inay u khilaafaan ku doona baa noqdeen muslimiinta o dhan baa ku ijmaacsan waana sida adiladu dee inoo sheegaysa in hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam hadallada dadka kale laga hormariyo oo hadalka nebiga la hormariyo wma kana limuؤmini walaa muؤminaةi ida qada allah warasulu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim yo adilada kale lamidka fain tanaaزactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuli in kuntum tuؤminuuna biاllahi wاlyوم اlآkhir aayaddu khiطaabka ayay ku dhacaysaa wax soo gala صaxaabadii baa ugu horeysay oo markay aayaddu soo degaysay dee asxaabtii rasuulka salى اlahu alيه wasalam oo muslimiintii joogay ay ahaayeen nebiga salى اlahu alيه wasalam iyo asxaabtiisii marka asxaabtii maxaa lagu yidhi haddaa iskhilaaftaan ra'yiga abubakar raaca miya ama marka haddaa iskhilaaftaan halkaa u badantihin gacanta taago halkaa u badantihin raaca miya ala maya lama odhane waxaa la yidhi farudduuhu ila allahi warasuul ilah iyo rasuulka u celiya yani kitaabka ilah iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam marka ka u waafiqitaanka badan ee u dhowaanshaha badan kitaabka iyo sunada kaa raaca macnuu caynkaas wey marka qoladaas waa ku fitnowdaan oo waxay doonaan simbirixadii caalimku simbirixday inay waxaweye iska raacaan oo aynay khilaafin oo ay qallitaan indhalii dhegeli taqliid acmaa taasina waa xun tahay qolo labaad waa ku fitnood fitnowdaayo markay arkaan caalimkii oo simbirixday waxay doonaan caalimka laftiisa caalimkii sunniga ahaa ee mas'ala sallo oo simbirixi ay ka dhacday inay caalimkiiba marka waxa weeye qadarkii iyo sharaftii ka siibaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye midba ma aha oo waxaasuu ku hadleen ya oo waxa weeye caalimka laftiisii inay dacniyaan bay markaa doonaan taasina waxa weye iyaduna waa fitno labaad oo dadka qaarkood ay ku fitnoobeen yacni simbirixooyinka culamada qaarkood ay simbirixdaan labada mid walbana waa la iska ilaaliya oo caalimkii sunniga ahaa ee qumanaa hadduu markaa simbirixo ama zallo ku dhaco dee in waxa weeye maxaasintiisii lagu baabi'iyo yacni simbirixu ku dhacay oo meel buu ku simbirixday ma aha yacani kama hadlayno waxa weeye dadka ahlulbidaca laakiin caalimkii sunniga ahaayee sunnada markaa macruufka ku ahaayee lagu yaqaanay barashadeeda yacni ku baaqitaankeeda u gargaarkeeda ugu yeedhitaankeeda yacni macruufka ku ahaa in waxa weeye lagu markaa tacniyo oo lagaga saaro waxa weeye markaa sharaftii iyo markaa daaqadaba lagaga saaro yani markaa simbirixadaas sidaas yadaa bayna markaa taasina u habbooneyn taasina sidaas yada ah ayayna u habbooneyn xaqu labadaas udhexeeya caalimka simbirixadiisa lama qaadanayo waana la baraarujinaya iyadoo la ixtiraamayo oo sharaftiisii loo xaq dhowrayo loo ilaalinayo ayaa la baraarujinaya sida waa laga raajaxsan yahay sababta looga raajaxsanyana waxay tahay xadiiska caynkaasa oo aan markaa shiika soo gaarin ayuu waxa weye khilaafsan yahay marka sidaas aawadeed yani waxa weye qawlkaa ku raacin yani xadiiskaas marka waxa weye raac yani acdaar baan u leeyahay marka culamadii markaa aimada ahaa khilaafka ay khilaafaan xadiis nebi yani cudurdaar dartii un bay u khilaafeene miday ogaan iyo markaa bareer u khilaafeen maaha sidaas yadaa wy ijtihaad baana marka arrinka noocaasi uga dhaca ruuxa markaa mujtahidka ana lama ceebeeyo ee xaqa ijtihaadkii uleh ijtihaadkana xaqiisa mariyey ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faاjtahada faakطa'a falahu ajrun marka taana saa wey marka masaaisha caynkaase waxa weeye yani markaa caanbaxa looga jeedo hala iska ilaaliyo caalim kastaana wuxuu leeyahay masaa'il marka waxa weeye lagaga raajaxsan yahay oo lagaga miisaan badan yahay marka waxa weye ayuu leeyahay saas aawadeed waa in marka aqwaasha culamada adilada waa bandhiga waayo aqwaalu ahli cilmi yuxtaju laha walaakin laa yuxtaju biha aqwaasha culamada iyagaa loo daliil raadiyaaye iyaga laftooda lama daliishado qaacidadaasay culamadu yidhahdaan qaacidadana xaggee laga qaatay dee aqwaasha culamada in loo daliil raadiya waxaa laga qaadanaya aayadaynu akriyayno fain tanaazactum fii shayin yani qowlka bacdigin daliishada miyaa la yidhi maya waxaa la yidhi faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawm alaakhir ilah iyo rasuulkiisa u celiya marka aqwaasha culamada in loo daliil raadinayo ee iyaga aan la xujaysanayn qaacidadaas ahlucilmigu sheegeen ibnu taymiyana uu ku sheegay majmuucu fataawa yani ibnu cuthaymiinna aada uga celcelin jiray yani marka adiladaasa laga qaadanaya wama ikhtalaftum fii min shayin faxukmuhu ila allah adiladaas ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo sheikhu tilmaamaya yani sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid athawri waxa uu yidhi yani fahim fahamka aan markaa qur-aanka fahmay waxbaa laiga siiyey bimacnaa dheef badan baa laiga siiyey laakiin markii aan kiishada aqbalay oo yani xagga markaa waxa weeye xaakimka iyo boqorada inaan markaa waxa weye lacag ka qaato markaan xaggaa u yaro jeestay yani waxa weeye wax fara badan baa laiga siiyey oo laiga masaxay marka taasina waxay tilmaamaysaa yani waxa weeye adduunyada markaa xaggeeda yani markaa in loo jeestaa ama markaa qalbigii qofku markaa inu xaggaa yani u yani u yaro jeesto oo yani markaa hadaaya iyo hadiyadaha iyo yani markaa raatibada yani xukaamta yani marka uu qaato inay dhici karto marka waxa weeye in wax kaga nuqsaamaan oo wax kaga dhinmaan weliba marka culamadaasi waxay ahayn culamo marka waxa weya yani xalaal miiranaya oo aada isu dhawraya isu ilaalinaya yani waxay marka xukaamta ka qaadanayaanna laaluush may ahayn oo xaqa inay qayb qariyaan ama inay baatil sharci uga dhigaan waxay ku qaadanayeen ma ahayn wuxuu markaa tilmaamaya un calaa kulli xaal markii waxa weeye aan uga fogaanshaha badnaa ayuun baan ka faham badnaaba macnuu dhacaya fastamsik raximaka allahu tacaala bilcurwati lwusqa alcaasimati min hadihi shawaa'ib yani markaa ku dheg oo qabsa buu ku yihi raximaka allahu ilahay ha ku naxariistee tacaala korree ilaahaye bilcurwati lwusqa gundintii adayga badnayd ee alcaasimati marka waxa weye qofka ka dhowraysay ka ilaalinaysay min hadihi shawaa'ib waxyaalaha baraxyad ah ee niyadii markaa waxay wanaagsanayd iyo ikhlaaskii barxaya bian takuuna inaad noqoto maca badli ljuhdi inaad awoodda ku bixiso inaad noqoto ku dadaal fi likhlaasi ikhlaaska inaad awoodda ku bixiso shadiid alkhawfi bian takuuna inaad noqoto yani kaanada khabarkeedu waa shadiida marka halkan waxa weeye waxay noqonaysaa bian takuuna inaad noqoto yani marka waxa weeye curwada marka curwatu wusqa qabso waxaad ku qabsataa bian takuuna inaad noqoto maca badliljuhdi fi likhlaas iyadoo lala qabo inaad awoodda ku bixinayso ikhlaaska waxaad noqotaa shadiida alkhawfi mid cabsidiisu daran tahay uu ka baqayo min nawaaqibihi waxyaalaha burinaya ee marka waxa weeye ka hor imanaya ikhlaaska cadiima aliftiqaari yani baahidiisu ay daran tahay iyo wliltijaa'i baahida uu baahan yahay ilaahay iyo ciirsadka uu ciirsanayo ilayhi subxaanahu xagga ilaahay uu ciirsanayo taas waxa weeye baahidiisa iyo ciirsadkiisuna miday aad iyo aad kucaararka xagga ilahay uu ku cararaya miday aad u weyn tahay sidaas iyada a noqo wayu'haru waxaa laga soo naqliyaayoo laga sheega can sufyaan ibni saciid الثوري سفyان بن سعيد الثوري waxaa laga soo نqلiyay رaحimه اللهu taعaaلى سفyاn waxa wy msلث الsin oo صفyاn سفyاn سفyاn saddexdu waa banaan qwlhu hadalkiisuu yihi qwlhu hadalkiisuu yidhi baa laga soo نqliya يؤثru naaibteedi weeye mا caadجtu شhayئa yani شhay markaa waxa weeye ma xaawilina kuma dadaalin ashadda calaya igaga daran min niyatii niyadayda iga daran yani waxaan isku dayay oo bimacnaa waxa weeye aan yani markaa aan isku dayay inaan wax ka qabto oo igaga day daran niy niyada ma arag inahaa tataqalabu calay ziyadaa la socotayo mar walba waa isku kayrogaysaa waxaan islahaa xadiidka keliya wuxuu u baahan yahay hal niyo bartanka markaan marinayaan haddana waxaan ogaadaa yani waxa weeye in niyadii wax kale inay soo galaan oo wasaawis shaytaaniya shaytaankii doonaya inuu soo hulluqsiiyo inay meesha tihin marka haddana markaasaan doonayaa inaan niyadii dib usoo dabaado marka xadiidka keliya wuxuu u baahan yahay dhowr niyo ayuu u baahan yahay niyadiina waxa weeye aad iyo aad bay isu gedgediyeysaa marka marka hore in ikhlaas markaa lagu bilaabo mar labaadkana waxa weeye wasaawiska shaytaanka in la daafaco oo waxa weeye aad iyo aad loo daafaco taas iyadaaba markii kale loo baahan yahay wa can cumar bni darin cumar bni darin waxaa laga soo wariyay annahu qaala liwaalidih inuu waalidkii ku yidhi ya abi aabbahaayow maalaka maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta annaasa haddaad dadka wacdido akhadahum lbukaau oohin baa qabanaysa waidaa wacadahum hayruka haddii cid kale wacdidana laa yabkuuna ma ooyayaan maxay dadku markaa adigu wacdiyayso la ooyaan dadka kaleba markay wacdiyayaan ma ooyaani faqaala yaa bunaya inankaygii yaraayow laysat inaaixatu saklaa misla anaaixati lmustajara yani ma aha tii barooranaysay ee goblantay oohinteed iyo baroorteedu lama mid aha tii markaa barooranaysa ee lasoo kiraystay carabta waxay isticmaali jirtay waagii hore caado caadaa waxay ahayd marka cid waxa weeye cidi ka dhimato waxay u yeedhan jireen marka waxa weye dumar bay soo kiraysan jireen dumarkaa lacag baa la siinaya waxaa la odhan jiray baroorta nala xoojiyo nala baroorta marka lacag bay ku qaadanayaan kuwan kale la barooranaya marka waxa weeye qofkii dumar ee goblanta ee iyadu markaa inankeedii ka dhintay siday u ooyeysa u barooranaysa daniyadu weeyi laakiin ka kale lacagta aad ku qaadaysid way u barooranaysa dee isku si labadooda u ooyi maayaan isku si labadooda u ooyi maayaan yacni baroorta waxa weeye waa waxaan sharci ahayn oo baatila oo waa xaaraan baroortu laakiin wuxuu ka tilmaamayaa waaqic ahaan arrinkaasi maadaama uu dhaco ayuunbu markaa waxa weye hadda tusaale ahaan uga jeedaa laakiin waa banaanta ay ka madan lahaa wuxuu uga jeedaa wacdigan anigu sheegaya waa wacdi niyada ka soo baxo dhaqiga ah dadka qaarkood de waxa weeye laakiin afkuun bay markaa ka sheeg sheegayaane wax niyada ka soo baxay marka ayaanu ahayn dadka qaarkood hadalkay sheegayaan marka wixii qalbiga ka soo baxaa qalbigay gaaraan macno noocaasuu ka tilmaamaya waxa uu tilmaamay shiikhu in aad iyo aad marka waxa weeye riyaaga iyo waxyaalaha markaa niyada xun in aad looga boqo oo qofku marka aanu is odhan waxa weye de adiga markaa niyo xun xagee kusoo marta mukhlis baad tahayo waad markaa yani ikhlaas baad ku sugan tahay ha isla big odhan waxaa dhici karta marka waxa weeye niyada xun siyaalo yar inay ku soo gasho yani waxa weeye markaa si yar inay ku soo gasho ayaa dhici karta marka sidaas aawadeed niyadii aad iyo aad waa in loo ilaaliyaa oo lagula dadaalaa hadalkan kale marka waxa weeye marka cumar ibnu dar oo aabihii ka soo naqliyey waxa uu odhanaya ibnu cuthaymiin hadalkan oo kale salafka waa ka soo arooray waxaana waajiba malaha in loo wanaajiyo marka ugama jeedaan yani salafka cidda hadalkan oo kale ku hadashay naftooda inay ammaanaan muraadkoodu ma aha oo iyagu marka isla bigi yidhaahdaan laakiin waxay uga jeedeen dadka inay ku dhiirigeliyaan ikhlaaska inay ku dhiirigeliyaan saasay uga jeedeen laakiin haddaan saa looga jeedin markaysa waxaa mid mashruuca in la yidhaahdo ma aha waayo ilahay wuxuu yihi falaa tazakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa marka salafkuna waxa weeye darajadoodu waa sarraysay marka inay naftooda iska ammaanayeen yani marka ma ahe waxay uga jeedeen marka waxa weye warhoy ikhlaaska ku dadaala macnahoodu saasyadaa buu ahaa shaacir marka macnahaas oo kale tilmaamay hadalkaa waxa weeye markaa cumar ibnu dar uu aabbihii ka sheegay hadal shabaah ayuu shaacir baa sheegay oo wuxu hi idashtabakat dumuucun fii khuduudi fii khuduudin tabayana man bakaa miman tabaaka haddii waxa weeye markaa oohinta ama ilmadu dhabannada marka ay sidaa u dareerto oo ay sidaa isu dhex gasho iska daba timaado waxaa kala caddaanaysaa cidda markaa dhab u ooyeysa iyo cidda iska oohinaysaa way kala muuqanaysaa oo waa la kala garanaya waa la kala garanaya tabayana man bakaa miman tabaaka oo waxaa dhici karta qofaan markaa oohintu ka dhab ahayn dee inuu oohinta iska keen keeno ayaa suuroobi karta markaysaa inuu oohinta iska keen wajaau abaahum cishaaan yabkuun intay waxa weeye markaa inankii soo tuureen ceel ku rideen yani nebi yuusuf walaaladi intay markaa waxa weeye ceel ku soo rideen bay dabeedna aabbahood u yimaada iyagoo iska bihinbihinaya oo iska oohinaya iyagoo iska oohinaya bay aabbahood yani goor waxa weeye markaa yani fiida dawa ayay u yimaadeen maalin hadday u yimaadaan de waa ka muuqanaya wejigooda markaysagaa inaan oohintu dhabka ahayn markaa goor yaro madmadow oo madow yaro jiro bay madowgii usoo dhex raaceen markaasay dabeedna markaa waxa weye iyagoo yani markaa oohin markaa waxa weye iska keenkeenaya ayay saasay ugu yimaadeen de waxa weeye de xaaladaasi markaa ma ahayn oohin dhaba may ahayn oohin dhaba may ahayn wafaqaka allahu lirushdi lirushdika aamiin wafaqaka allahu ilaahay ha ku waafajiyo lirushdika yani hanuunkaaga ilaahay ha ku waafajiyo aamiin allahuma stajib ilahu aqbal aamiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد
آه، waxaa inoogu dambeeyey hadalladaba sheikhu tilmaamayo in marka niyada iyo aada loo ilaaliyo marka waxyaalaha niyada kullidiga ana ee ikhlaaska waxyeelayana in aada iyo aada looga baqo marka salafka qaarkood waxaa laga soo naqliyaa inay nifaaqa iyo munaafaqnimada aada uga baqi jireen ilah uu ka yidhi xasan albasri man lam yakhafi nifaaqa fahuwa munaafiq ruuxaan nifaaqa ka baqini isaga laftiisaaba munaafiqa isaga laftiisa ayaa munaafiqa ibn abi mulayka laftiisa waxau yihi taabiciinta ka midi adraktu halaasiina min asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalam kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsi waxaan soo gaaray soddon saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid a soddonkaa dhammaantood naftooda waxay uga baqi jireen munaafiqnimada munaafiqnimada ayay uga baqi jireen saas aawadeed yacni inuu markaa niyadii qofku aada ugu dadaalo munaafiqnimada iyo niyadii waxa waxyeelaya iyo yacni niyadii in markaa barax kale soo galo inuu markaa aada iyo aada isaga ilaaliyo taana uu ka baqo ayaa markaa laga qaadanaya qala almusanif raximah llah alkhaslaة aلthaaniya aljaamiatu alkhaslaة aljaamicatu likhayrey اdunya wاlaakhirati maxabat اllahi tacala wamaxabatu rasuulihi sala اllahu alayh wasalam sifada kulminaysa khayrka addunya iyo khayrka aakhiraba kulminaysa waxa weeye waa ilaah iyo rasuulkiisa in la jeclaado wa taxqiiquha maxabada waxa lagu xaqiijinayaa waxay tahay bitamaxudi almutaabaca mutaabacada in la saafi yeelo raacitaanka nebiga sala allahu alayh wasalam la raacaayo in la saafi yeelo wa qaswi alahari lilmacsuum iyo raacista la raacaayo xadiidka markaa nebiga sala allahu alayh wasalam usugnaaday bimacnaa raadka waxaa looga jeedaa xadiidka macsuumkana waxaa looga jeedaa markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam baa looga jeedaa marka axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam in la raaco qafaa yaqfu qafwi halkaasaa laga keenay qafwi qafaa yaqfu qafwan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm macnaha raacin baa looga jeeda waxaan cilmi kuugu sugnay qaala allahu tacaala ilahay waxau yihi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha qaal ilaahay jecel faatabicuuni aniga raaca yuxbibkum allahu ilahay waa idin jeclaan doonaa hadday raacdaan wayakfir lakum waa idin dhaafi doonaa dunuubakum dembiyadiinana waa idin dhaafi doonaa hadday raacdaan laba arrin baa helaysaan ilahay inuu idin jeclaado iyo inuu dembigiina dhaafo waa laba arrinoo labaduba waawen yihiin marka jacaylka ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam la jeclaanaya waxay tahay shay aada iyo aad yani u weyn fadli badanna lagu helayo aayaadkii axaadiistuna ay inoo tilmaameen in ilaahay la jeclaado iyo in rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam la jeclaado aayaddanna waxay culammadu yidhahdeen aayat lmixna waa aayaddii imtixaanka waxaa la yidhahdaa qolaa waxay sheegatay jacaylka ay jecel yihiin ilaahay faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya siday bacdu taabiciin yidhahdeen markaasa ilaahay wuxuu ku imtixaanay aayaddan marka waxaa lagu yidhi haddii maxabada aad sheegaysaan ay jirto oo ilaahay aad jeceshihiin yani rasuulka sala allahu alayh wasalam raaca marka daliilka caddaynaya jacaylka ilaahay la jecel yahay waa mutaabacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco taasaa bayine u ah haddii mutaabacadii la helo rasuulkii la aeeco maxabadu waa jirtaa haddii rasuulkii la aeeci waayona maxaba ma jirto waa iska sheegasha un haddii kale burhaan waxa u ah oo caddaynaya raacitaanka marka waxay leedahay asal iyo kamaal qof kasta oo muslimi maxabo kama madhna uu ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay wailaa hadduu markaa jacaylka khaalidka yaho ka maran yahay wuxuu noqon lahaa gaal dalika bianahum karihuu maa anzla allahu faaxbata acmaalahum waxaa lainoo sheegay shareecada markaa nicitaanka la naco wax ka mid a ama shareecadaba la naco inay camalka burinayso camalkao dhan wax buriyona waxaa jira gaalnimada ama macaasidu camallada qaarkood bay iyagu buriyaan macaasida qaarkood waxaa dhici karta camallada qaar inay buriso laakiin wax camalkao dhan wada buriya gaalnimadaa jirta saas aawadee nawaaqid alcashara tobanka umurood ee islaamnimada buriya waxaa ka mid ahaa man abgada shayئa min diin الrasuuli salى اllahu عalayh wasalama aw hawaabihi aw ciqaabihi faqad kafar qaala allahu tacaala dalika bianahum karihuu ma anzla allahu faaxbata acmaalahum marka asalka maxabada haddii la waayo dee gaalnimaa imanaysa laakiin xoogaa qadar maxabiya hadday jirto laakiin maxabadii waajibka ahayd haddaan kamaalkeedii lala wada iman markaana waxay noqonaysaa naqsun fi liimaan iimaanka inuu nuqsaamo ayay noqonaysaa waatuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam laa yu'minu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi walinnaasi ajmaciin axadkiina iimaan laga heli maayo ilaa aan noqdo ayuu rasuulku yihi sal allahu alay wasalam miduu markaa iga jecel yahay oo aniga i jacayl badan yahay waalidkiisii dhalay uu iga jecel yahay oo ubadkiisa uu iga jecel yahay oo dadkao dhan uu iga jecel yahay marka aayaddaa iimaanka la diidayaa ee loo diiday wuxuu noqon karaa marna aslu liimaan marna wuxuu noqon karaa waajib liimaani wa kamaaluhu alwaajib iimaanka kamaalkiisi waajibkaah buu marna noqon karaa marna asalkiisii haddii asalka maxabadaba la waayo wuxuu noqonayaa waxa weeye in markaa asluliimaan ba aan la helin oo gaalnimo ay tirin haddii maxabadii wax ka jiraan laakiin waalidada iyo nafta iyo ubadka iyo dadka markaa laga jecel yahay oo loo jacayl badan yahay oo rasuulka laga jecel yahay sala allahu alay wasalam oo dadkii loo jacayl bato markaana waxay noqonaysaa naqsun fi liimaan iimaankii nuqsaan ku jirta ayay noqonaysaa xadiiskaasina saxiixu ku jira wakadalika nabigu sala allahu alay wasalam waxau yihi salaatu man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma وأn يحiب المرأ lا يحiبh إlا للh وأn ykrه أn yacuuda في الكفr baعda إid أنqadh الlah minhu kama ykrh أn yacuuda في الناr kama ykrh أn يqذfa في الناr xadiiثka صaxiixna waxa uu tilmaamaya saddex umurood ruuxay ku sugan tahay waxa uu ku helaya saddexdaas iimaanka macaankiisii buu ku helaya saddexdaa waxaa ka mid ah ilaah iyo rasuulkiisa inuu ka jecel yahay waxaa lalo wixii ka soo haray oo ilaah iyo rasuulkiisa uu jacayl badan yahay waa khaslada ugu horeysa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah shaksigu jeclaanayo inuu u jeclaado ilaahay dartii aan wax kale u jeclaan iyo inuu u naco inuu gaalnimo ku noqdo markuu ilaahay ka badbaadiyey gaalnimada dabadeed siduu u nacaayo in naar lagu rido marka waxa weeye saddexdaa umurood ruuxa laga helaa iimaanka macaankiisii waa helay iimaanka macaankiisii waa helay marka maxabada ilaahay la jeclaanayaa waa in weliba marka ilahay waxaa loo jeclaanaya daatadiisa daat ahaantiisaa loo jeclaanaya ciddii kale markaa wanaagsan jacaylka la jeclaanayaana waxaa loo jeclaanaya ilahay darti marka waa alxubu fi اllah laa xubun maca allah ilahay dartii baa loo jeclaanaya nebiyada iyo rususha iyo malaa'igta iyo mu'miniinta intaba waxaa loo jeclaanaya ilahay dartii laakiin ilaahay lala jeclaan maayo oo maxabadii yani markaa madxabo madax bannaan oo sida ilaahay loo jeclaado oo kale ah looma jeclaanayo waayo haddii kale waxay noqonaysaa shirkun fi lmaxaba وmin الناasi man yتakhidu min duni اllahi andاada yuxibunahm kaxub الlah wاladiina aamanuu ashad xuba lilah marka taana saas yada ah weeye